subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa jimca bisha nofembarna waa lix sanadkuna waa laba kun iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom saacadduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaka waxaa idiin soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dalka britain oo ganaax culus ku soo rogay ciddii aan u hoggaansamin bandowga cusub ee la saaray dalka waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda u n h c r oo geel magdhow ahaan u siisay dadka martigeliyey qaxootiga dhadhaab
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
laba ka mida kooxaha waxgargaara ayaa waxa ay hakiyeen howlahoodii ay ka wadeen qayb ka mid ah bariga koonfurta suudaan kadib markii rag hubaysanay ay dileen laba ka tirsanaa shaqaalahooda dabeeqadii toddobaadkii hore hakinta howlaha gargaarka ayaa ugu sii dari doona xaaladda kumanaan muwaadiniina oo ku barakacay daad ka dhacay gobolka jongali ahmed hernes oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee u n ocha ee magaalada juba ayaa waxay sheegtay in dilalku aysan keliya saameyn ku yeelan gaarsiinta gargaarka ee dadka nugul laakiin ay dhibaato kaleeto u geysteen qoysaska dadka dhintay labada shaqaalaha gargaarka ayaa mid wuxuu u shaqaynayay shirkadda blain international waxaana lagu dilay sagaal iyo tobankii oktoobar aagga maamulka pipor sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray xafiiska isku xirka howlaha aadminimo ee qaramada midoobay waxaana la socday koox dib ugu soo laabanaysay halkaasi iyaga oo lugeynayay kadib markii ay adeegyo muhiim ahaa oo nafaqeyn ah ay u soo fidiyeen haween iyo caruur ay saameeyeen colaadda iyo daadadka iyadoo warkaasna lagu sheegay in shaqaalo kaleeto oo gargaara si xun loogu dhaawacay weerarkaasi ay geysteen niman hubaysan shaqaalaha kale gargaarka ee la dilay ayaa isna wuxuu u shaqaynayay urur maxaliya oo la yidhaahdo nile hob waxaana lagu dilay degmada bigi ee gobolka jongley sida uu ku waramay xafiiska u n ocha doorashada madaxweynenimo ee maraykanka ayaan weli saldhigan khamiistii iyadoo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee joe biden uu ku dhowaanayo aqlabiyadda tirada ee labada boqol iyo toddobaatanka ah halka madaxweyne donald trumpna uu dalbaday in tirinta codadka la joojiyo iyadoo jamhuuriyintuna ay gudbinayaan dacwado ku saabsan khaladaad xagga codbixinta ah biden ayaa hogaaminaya tirinta codadka ergada isaga oo haysta laba boqol konton iyo saddex madaxweyne trumpna uu haysto laba boqol afar iyo toban iyada oo aqlabiyad laba boqol iyo toddobaatan ah loo baahan yahay madaxweynenimada muddo afar sano ah oo cusub laakiin tirinta codadka weli waxa ay ka socotaa afar gobol oo go-aan ka gaari doona doorashada kuwaas oo kale ah georgia pennsylvania oo ku yaala bariga dalka iyo gobolada galbeedka ee dariska la ah ee arizona iyo nevada galabnimadii khamiista ayuu biden si kooban hadal uga jeediyey magaalada wilmington ee gobolka delaware isagoo leh codbixin kasta waa in la tiriyo waxa uu intaasi ku daray dimuqraadiyadda mararka qaarkood waa mid qasan sidaasi daraaddeed mararka qaarkood waxay u baahan tahay xoogaa dulqaada trump waxa uu ka horeeya georgia iyo pennsylvania bidenna waxa uu hogaaminayaa gobolada kale ee haray iyada oo labadooduba hogaamintoodu ay yihiin kuwo aan dhammaystirayn laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan xogayaha cadaaladda britain robert backland ayaa sheegay in dadka aan u hoggaansamin bandowga la saaray england ay mudan doonaan ganaax culus waxaana la xiray goobaha ganacsiga ee laga maarmi karo sida xarumaha lagu jimicsado iyo dukaamada qaarkood wariyaha v o a da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada london iminka qof kasta oo aan u hoggaansamin bandoodan waxaa la ganaaxayaa laba boqol oo geni mar kasta uu qofkaasi sharciga jabiyana waxaa laga qaadi doonaa lacagtaasi oo labanlaaban ilaa ay ka gaadhaysa lix kun iyo afar boqol oo geniga ingiriiska ah dadka qabanqaabiya goobaha la isugu yimaado toban kun oo geni ayaa iyagana la ganaaxi doonaa mar aan u baxay maanta suuqa waa dareemaysaa in magaalada bandoo saaran tahay dad yar ayaa waddooyinka maraya dukaamadana laba ama saddex qof wax ka badani kuma ay jiraan ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson marar badan ayuu ka dhaga adeegay inuu bandoo buuxda dalka ku soo rogo siiba bilihii sebtembar iyo oktoobar oo faafista xanuunka wejigiisa labaad ay bilaabantay laakiin aakhirkii waa ay ku khasabtay
haddii aynu oggolaano in xaaladdu faraha ka baxdo adeegyada caafimaadka sida iminka muuqata taasi baaba unkuma aha kubanaan kun oo qof oo u jiifa xanuunka covid-19 waayo inta ka soo kaban karta ayaa hoos u dhici karta waxaynu gaadhi karnaa meel aanay wasaaradda caafimaadka cidna caawin doonin bukaanka guryahooda ayaa lagu celin doonaa marka loo waayo sariiro la dhigo
nidaamka forlo oo ah qorshe ay dowladdu ku caawinayso ganacsatada iyo shirkadaha ayaa wasiirka maaliyadda ee ingiriisku sheegay inuu sii socon doono ilaa iyo dabayaaqada bisha maaraj rishi sunak ayaa xildhibaanada baarlamanka u sheegay in nidaamkan ay dowladdu ku caawinayso bulshada uu garab u noqon doono xilliga qaboobaha ee adag ee dalka kusoo foolka leh saynis yahanada ayaa iyagu ka dayriyey in xarumaha wax lagu barto ee dugsiyada iyo jaamacaduhu in ay sii furnaadaan aanay wanaagsanayn maadaama oo da-da dhigataa xarumahaasi ay ahaayeen kuwa ugu badan ee xanuunka faafiya
saanis yahanada waxay ula muuqataa da-da dhexe ardada in xanuunka badi ay faafinayso marka inay dugsiyadaasi furnaadaan waxay adkayn doontaa in xanuunka loo xakameeyo sidii la rabay waxaynu eegi doonaa saamaynta arrintaasi ay yeelato bilaha soo socda
dhinaca kale waxaa markii ugu horeysay soo baxaya warar lagu diirsado oo la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban iyada oo sagaal iyo toban ka mid ah laba iyo soddonka degmo ee magaalada london ay ka tirsan tahay tirada xanuunku soo ridanayo ay hoos u dhacday duqa magaalada london sadiiq khan ayaa sheegay inay muuqato bilowgii in sii badashadii xanuunku ay isa soo dhimayso
dalka shiinaha waxaa wax ku barta arday badan oo soomaaliya cudurka covid-19na waa dalka uu ka soo bilowday haddaba arday badan ayaa weli aanay u suurto gelin in ay dib dalka shiinaha ay ugu soo laabtaan kadib markii ay aadeen dalkoodii soomaaliya laakiinse qaar ayaan weli dalkaasi dibadda uga bixin waxaana ka mid ah cabdiqaadir maxamed siciid oo ka tirsan ardada wax ku barata jaamacadaha dalkaasi waxaana uu qadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o a ee qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo ugu horeyna waxa uu weydiiyey tirada ardada soomaalida ee dhigato jaamacaddiisa waxaan ahay ardayda soomaaliyeed ee joogta gobolka jejiang magaalo la dhaho jinkhua waxaan dhigtaa kuliyadda busineska runtii ardayda soomaalida ee joogtay jaamacadda iyadoo keliya waxay dhammaayeen boqol qof maantana waxaa joogta arday u dhow shan iyo toban qof meelahaas oo markuu cudurku bilowday ardaydii ajaanibta ee wadanka wax ka baranayso o dhan way laabteen boqolkiiba sagaashan iyo shan way laabteen intii hartay na waxay ku jiri jireen garantiil oo waxay ku jireen waxawaay lockdown kuwa degan jaamacadda gudaheedana jaamacadda ku xaraysnaayeen kuwa banaanka deganna guryahooda bay ku xaraysnaayeen marka sidaas weeye xaalku haddeerna jaamacadihii waa naloo bilaabayo maasha allah
mar haddii jaamacadihii laydiin bilaabay sida aada sheegtana ardada badankood ay dalka ka baxeen waa sidee marka xaaladooda hadda dib ma loogu soo laaban karaa shiinaha si ardadu jaamacadahooda ay u galaan mase siday u maqan yihiin unbay u maqnaanayaan muxuu xaalku yahay
ibraahimow weli dowladda jina ma aysan soo saarin warbixin sheegaysa inay ardaydu soo laaban karaan way fureen inay fureen oo dadku ay soo laaban karaan dadka fiisooyinka qaar wata ay jiraan ay soo laaban karaan way sheegeen laakiinse weli arday soo laabanaysa iyo iyo in ardaydu ay soo laaban karaan ilaa haddeer wax warbixin oo ka soo baxay ma leh dowladda jina welina waxaa laga sugayaa wasaaradda waxbarashada iyo iyo dhinaca dowladda warbixino laga sugaya marka ilaa haddeer lama soo laaban karo maadaama ardada intooda badan in waxbarashada shiinaha ay u tageen ay tahay mid iyagu jahabkooda isaga bixiyaan qarashaadkuna aada u badan yahay marka haddii jaamacadihii ay lacagta hore u shubeen oo kale maxay jaamacaduhu ka yeeleen ardadaasi waxbarashadooda haddii la galay covid nnteenka oo ardaydii ay kala laabteen waxbarashadiina jayna la furoo lagu soo laabtay waxaa la siiyey ardayda jaamacadda iyadoo kale ardayda waxay siisay opshino ah in qofkii uu dooran karo inuu online wax ku dhigto oo uu lacagtula baxay online sidaa uu ku dhigan karo ama in jaamacaddii loo xiro oo uu markii lasoo laabto jayna la furoo lasoo laabto waxbarashadiisa meeshuu ku xirtay uu kasii wato marka qof kasta optionkaasaa la siiyey ardaydii badanaana waxay doorteen inay online wax ku dhigtaan sababtoo ah ardaygii ma rabo inuu ka haro galaaskiisii ama uu sanad kale dib isu sii dhigo marka in galaasyadooda onlineka ay ka wataan sow caqabad kuma aha wakhtiga oo kala gedisan awgii maadaama soomaaliya iyo shiinuhu wakhtigu aad u kala duwan yahay iyo wakhtiga jaamacadda la fadhiisanaya arrintaa ka waran waa caqabad jirta oo aada iyo aad u muhiima inay ardaydu ay waxawaaye wakhtiga ilaashadaan oo wakhtiga ay onlineka galaaska gelayaan ay la socdaan waxaa macquula in jina iyo soomaaliya ay kala horeeyaan saacado aada u badan marka ardaygii soomaaliga haas caqabadaas kasoo ko haddana caqabad kala haysato oo xagga internetka haddaanu internetkii aanu internet fiican haysan galaaskii wuu ka googo-aya wuu khadkii kalama socon karo marka jaamacadaha qaar waxay sameeyeen in loo duubo cajalad kadibna ay ku ceshan karaan oo websaydadan ay jaamacaduhu sameeyeen oo lagala socon karo casharada ay kala socon karaan oo ay mar labaad cajaladii lasoo duubay ay ku ceshan karaan hadduu uu dhaafo online galaaskii
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa boqol konton iyo lix neef oo geela guddoonsiisay toddobaatan iyo sideed qof oo ka shaqaynayay xafiiska la yidhaahdo caalin juqur oo horaantii sanadkii hore la xiray qorshahan oo dadka qaxootiga martigeliyey iyo hay-adda u n h c r ay ka wada hadleen ayaa waxa uu ka mid ahaa qorshooyin magdhow loogu samaynayo dadka qaxootiga martigeliyey warbixintan waxaa magaalada gaarisa ka soo diray waryaha v o a maxamed faarax shire mashruucan uu hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga u n c r ay ugu talagashay inay magdhow ugu samayso dadka qaxootiga dadka martigeliya deegaanka calin juqur ayaa waxaa ka faa'iideysanayay toddobaatan iyo sideed ka mida shaqaalaha hoos hoose ee hay-adda qaramada midoobey mishaaraadka sii jirtay ku sugnaa xaradda qaxootiga ee kaambicoos ee calin juqur hoos tegaysay mudane cabdikariin cusmaan rati mudanaha degmada faafi laga soo doortay ayaa ka waramay wadiiqooyinkii loo soo maray magdhowan haatan uu soo gaaro dadka ku dhaqan deegaanka calin juqur ee xeradii qaxootigai kaambicoos albaabada la isugu dhuftay hoos tegaysay toddobaatan iyo sideed qof ayaa shaqa laga joojiyey marka chairmanka waxaa waaye mahad oo ka socday dadka deegaanka way wada hadleen ayontiyaar maadaama xeerada a xirteen maadaama aa guuraysiin dad baa meesha mishaarka qaadanay oo ku noolaa ilmahooda ku biilanayay marka waa hadalkii anaga maana dhexgelin jaasiinta dadka deegaanka iyo waxaa wada hadlaayeen untiyaar waxay go-aan ku gaareen marka in la siiyo magdhow waxay noqotay in geel la siiyo marka untiyaar lacag bay bixisay kontraktkii waa lasoo dhejiyey waa la ablaagereeyey odayaasha waxay ku jireen abubakar cabdulaahi duqyada ka socdeen community of deegaanka oo qaxootiga soddon sano ku dhowaad ku hayeen meeshan aan degannahay baaf marka maanta saa arkaysa qof walba waxaa la siiyey laba neef oo geel ah weliba qaalmo ah marka labada neefsan waxaa lagu siiyey si cadaalad oo arkaysa qof magaciisa la yeerinaya shaqaalaha shaqa laga joojiye si fiican oo cadaalada nin walba iyo nasiibkiis nin la dulmo ma laha dadkana aad bay u faraxsan yihiin marka waxaan leenahay u n c r shaqa fiican baa qabateen waxaa rabnaa faafi kelima macaldhadhaab dadka deegaanka maadaama ay qaxooti hayeen wax badan geedahoodii dhirtoodii dhulkoodii biyahoodii aad loo isticmaalay soddon sano ku dhowaad ayay dadkan ahaayeen kuwo martigelinayay dadka qaxootiga intooda badan ka yimin dalka soomaaliya waana markii ugu horreyso magdhow hay-adda qaramada midoobey si toos ahay oo la soo baxdo waxayna noqonaysaa in hay-addu haatan ay qaadatay in dadka deegaanka ay gacan u celiso waa kuwa qaar ka mida dadkii ku guulaystay inay helaan geelaasi oo ka waramaya dareenkooda guud dadka maanta loo keenay geelah ka mid ahay alxamdulillah ilaah mahadle oo martana noo imaatay geelna u n noo keentay dadka shaqada ka dhammaataanna marka alxamdulillah waa ku faraxsannahay u n maxay na siisay min laba laba geel leh marka waa u mahad celinay aad iyo aad waxaa waxaa mahad weyne meeshii aan deganayn hadday yunes aar soo degtay ay guurto inay ay maaragtay wax raadlay noo dhaaftay mahaddaasna waxaa iskale muxushubaha cabdikariin cusmaan duunyo geel baan u jeclayna geel badan baan dhex tuuranna maanta aroortiisaan ula kowsanna hadda aanu taagan waana injig meesha waxaan u malaynayaa maanta farxad weyn buu leeyahay dumar iyo dhallinyaraba intay u badnayd ee hay-addii bahashii u shaqaynaysay u s r haddii ay meeshii ka guurtay xoogaa yaroo unyar mahadcelin bay noo celisay aa yarayd laakiin waa wax weyn tan iyo intii hay-adda qaramadii midoobey qaxootiga u qaabilsan iyo dowladda soomaaliya dowladda dalkani kenya ay wada qaateen in hoos loo dhigo howlaha guud ee laga wado gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa imaanayay in marba marka kasii dambeyso xeryaha qaxootiga dhadhaab albaabada laisugu dhufta iyadoo horaan ifoo laba iyo ifoo saddex albaabada laisugu soo dhuftay halkaasoo adeegyadii kala duwanaa ee ka jireen ay dowladda garisa county ku wareejisay dadkuna ilaaya haatan waxay ka dhuur sugayeen magdhow sidoo kale ay u samayso waa dadka deegaanada kasoo jeeda ifoo kow iyo ifoo saddex oo ahaa laba xeeroo sidoo kale albaabada laisugu dhuftay mar kadib markii hay-adda qaramadii midoobey ay sheegtay in deeqbixiyaasha deeqdii ay siin jireen ay yareeyeen aysanna sii wadi karin dadkaasi halkaasi ay sii ku sii noolaadaan loona soo kala raray gudaha xeryaha qaxootiga xagardheeray ee ifo iyo dhagaxley maxamed faarax shire v o w garisa
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawd ismaaciil
weeraradii dhowaan ka dhacay dalka faransiiska waxa ay sii kordhiyeen isfahanwaaga muslimiinta ku nool dalkaasi oo ah kuwa ugu badan yurub dowladda iyo shacabweynaha faransiiska mar kastaba oo weerar dhowcan oo kale ah uu ka dhaco dalalka reer galbeedka waxaa dhacda inay ka faa'iidaystaan dadyooga xagjirka ah inta badanna warbaahintu ma kala saarto in dadka weeraradaasi fuliya iyo diinta islaamku ay laba yihiin barnaamijkeenna amuuraha islaamka toddobaadkan dhegaystayaal waxaynu ku soo qaadanaynaa muslimiinta faransiiska iyo mustaqbalkooda muslimiinta ugu badan yurub waxay ku nool yihiin dalkaasi waxaanay u badan yihiin dadyowga asal ahaan ka soo jeeda wadamada waqooyiga afrika ee faransiisku gumaysan jiray bal aynu dib u milicsanno taariikhda dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka faransiiska doctor maxamed cabdulaahi axmed oo loo yaqaana baasha waxa uu degan yahay magaalada baariis muddo dheerna waxa uu ku noolaa dalkaasi qoraalada badankooda waxay isku raacsan yihiin soo gelitaankii islaamka ee faransa inuu ku aadanaa sannadihii ilaa iyo iyagoo ka yimid waqooyiga afrika soona maray sbain halkaasi oo ay sannadihii ilaa iyokii ay aada uga xooganaayeen gobolka alandaluusiya ee sbain badankooduna waxay ka yimaadeen wadamadii uu gumaysan jiray sida waqooyiga afrika iyo galbeedka afrika walow wadankan faransiiska ay mamnuuc ka tahay tirakoobka diimeed haddana cilmibaarayaasha qaarkoodu ayaa sheegaya in sanadkii kii ay gaarayeen sideed dhibic afar milyan dadka asalkooda muslimka yahay waxaa sidoo kale la qiyaasayaa ilaa iyo laba kun oo masaajid in ay ku yaalaan halka ilaa kun iyo laba boqol oo imaam ahna ay ka diiwaan gashan yihiin amel abubakar oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda green nobel oo daraasad ka samaysay islaamka faransiiska ayaa sheegtay in hadallada kulul ee la isweydaarsado ay muujinayaan dood aan si wanaagsan looga fakirin oo ku saabsan diinta islaamka iyo faransiiska taasoo si joogto ahna uga baxda warbaahinta kadibna xiisad sii horisa dhinaca kale waxa ay sheegtay amal inay jiraan dareen ay muslimiin badan oo faransiiska ku noolay qabaan kaasoo ah in marka la samaynayo siyaasadaha khuseeya muslimiinta ama daraasad laga samaynayo aan laga qaybgalin khubro muslimiin ah oo mawduucaasi aqoon dhab ah u leh inkasta oo haddaba islaamku yahay mawduuc ay jecel yihiin siyaasiyiinta iyo warbaahinta ah haddana muslimiinta dhif iyo naadir ayay ku helaan aragtidooda ayay ku dooday ameel babukar natiijadu waa dhib in la fahmo kala duwanaanshaha aan caadiga ahayn ee fikradaha iyo dhaqamada ka dhex jira qiyaastii shan milyan oo qof oo ka kooban tirada muslimiinta faransiiska ku nool tan ugu weyn ee yurubna ay tahay faransiiska iyo wadamo badan oo ku yaala yurub mawduuca soo noqnoqda marar badanna keena isfaham waaga waa mid jira waana in muslimiinta lagu eedeeyo in aanay abuurin isdhexgal dhab ah oo iyaga iyo bulshada ay u yimaadeen taasi faransiiska ma ka jirtaa muxuuse yahay isdhexgalka yurub ay ku baaqayso saciid ciro oo degan magaalada baris ayaa arrintaasi ka hadlaya barnaamijka ee lagu eedeynayo isdhexgalka ee wadamada yurub oo dhan ay ka wada saman yihiin way jirtaa oo waxaa sabab u ah dadka hadda soo galootiga ah oo ajaanibta u badan khaasatan kuwa islaamka sida afghaanka ciraaqiyiinta siiriyiinta soomaalida xagga isdhexgalka kuma fiicno waxyaabaha isdhexgalka ee yurub oo dhan ay ka siman yihiin ee lagu eedeeyo islaamka islaamka keliya gaaru ma aha waa dadka soo galootiga laakiin islaamka u badan sababtoo ah waa dad caadooyin iyo dhaqan ka yimid aan waddamadana dee in badan aan saameyn ku lahayn haddaan u imaado dalka faransiiska lama dhihi karo islaamka yacni isdhexgal muu sameyn waddankan boqolaal sano waxaa ku nool dad badan oo muslin ah oo ka soo jeedo waqooyiga afrika intaasoo dhan waa wada islaam meel walba oo ka mid ah dalkan faransiiska islaamka awood iyo wuxuu ku leeyahay isdhexgal la taaban karo tusaale ahaan siyaasaddii qeyb ka yihiin ganacsigii qeyb bay ka yihiin filimada aktaradii qeyb bay ka yihiin cayaarihii oo kala duwan dhinac walbaba qeyb bay ka yihiin dunida maanta yacni markaad eegtid faransiiska marka laga hadlayo dadka ugu badan ee markiiba soo baxaya waa wada ajaanib asalkoodana afrikaan iyo carab u badan waana wada islaam gebigooda marka dalkan faransiiska yurubta kale wuu ka duwan yahay isdhexgal aada u fiican ayay muslimiinta dalkan ku nool sameeyeen maadaama ay in badan yacni waddankan ku noolaayeen laakiin faransiiska wuxuu yurubta kale kala siman yahay ajaanibta cusub ee aanan faransiiska aqoonta u lahayn sida soomaalida afghaanka siiriyaanka ciraaq yacni waddamadaasoo dhan oo asalkoodana ay islaam yihiin ayaa waxaa lagu kari la-yahay isdhexgalka haddaba maxaa looga baahan yahay inay qabtaan muslimiinta ku nool dalka faransiiska dowladda iyo shacabweynaha dalkaasiba si loo helo ummad wada nool oo ixtiraanta dhaqamada kala duwan ee ay leeyihiin maxamed cabdi waxa uu degan yahay magaalada baris muddo dheerna halkaasi ayuu ku noolaa su-aashaasi waa su-aal wanaagsan cabdixafiidow dabcan sidaa a ogsoon tihiin france waa dal weyn waa dal runtii ay ku nool yihiin dadyow badan oo kala sita dhaqamo iyo diimo kala duwan diinta islaamka france waa diinta labaad markii laga yimaado diinta kristanka halkaa markay arrintu taagan tahay maaha muslimiinta faransiisku inay dhulka isdhigaan maaha inay iska dhigaan qaar ka takooran bulshada ay la nool yihiin waxaa iyadna sidoo kale xaqiiq jirta ah inaan xal looga heli doonin dhibaatada islaamka ee faransiiska muslimiinta faransiiska la-aantood marka waxay noqon doontaa in dowladda iyo muslimiinta ururada muslimiintu ay yeeshaan isfahan iyo wada shaqayn toddobaadkan mar kale madaxweynaha faransiiska waxa uu ka hadlay xiisada ka dhex xaloosan dowladiisa iyo muslimiinta waxa aanu sheegay inuu fahamsan yahay sababta ay muslimiintu uga carootay muuqaaladan xiisada kiciyey laakiin waxa uu ku adkaystay inuu mar walba difaaci doono waxa uu ugu yeedhay xorriyadda qoraalka fikradaha kala duwan iyo wax sawirka xataa buu yidhi haddii aanan anigu aaminsanayn fariinta ay gudbinayaan waxyaabaha la sawiraa islaamku waa diinta labaad ee faransiiska dadka muslimiinta ahina waa tirada ugu badan galbeedka yurub laakiin dadkaasi lagu qiyaasay shanta milyan ee muslimiinta ah ee dalka ayaa maray waddo adag iyagoo raadinaya aqbalaad buuxda iyaga oo qaar badan oo ka mid ahay faransiiska u arkaan dalkooda hooyo takoorid ay ka cawdaan waxa ay hoos u dhigtaa qaar ka mid ah waxayna caqabad toos ah ku tahay nolosha caadiga ah ee dalkaasi
haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta ceelbuur iyo codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi idaacaddan saakan dhegeystayaal waan naga intaas waxaa idiin soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo aniguo ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo cidwaxay ku dhaaftaa